habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeennimo talaado ah oo bisha februaayo ee tahay laba sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada ad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah madaxdii dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka qaybgalaya shirka dhuusamareeb oo dhammaan caawa magaaladaasi ku sugan wufuuddu dhammaantoodba way ku dhan yihiin caawa magaalada dhuusamareeb wafdiga uu hogaaminayey madaxweynaha puntland siciidani oo dhulka soo maray ayaa u dambeeyey isaguna haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb shirkii jumladiisa waa dhan yahay qodobada kalead ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mida barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aan ku eegeyno colaadaha dabada dheeraada ee soomaaliya iyo waxa ay salka ku hayso arrimaha dhaqanka oo kale soomaaliya ilaa hadda wax kastoo dhacay sidiiba isu dhex joogtaa dhaqan ahaan maamuuska iyo milgaha iyo wanaagga ka dhexayn jiray xeerintii wixii oo dhan way jiraan dhinaca dhaqaalaha waad ogtaho xawaaladaha ugu waaweyn soomaalidu leeday meel kastay ka furayin qabiil iyo waxaa looma ego maamulna looma ego siyaasad looma ego barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwaq
warar dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar jidgal ah oo ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka wallaweyn iyo weliba afgooya ee gobolka shabeellaha hoose weerarkan ayaa si gaara uga dhacay tuulada doonka oo u jirta degmada afgooya toban kilomitir kana xigta dhinaca galbeeda waddada aada wallaweyn sida ay noo sheegeen dad goobjoogayaala weerarka ayaa waxaa ku dhintay sagaal qof oo laba ka mid ay ahaayeen dirawalintii wada gaadiidka xamuulka ee dhuxusha qaada halka toddobada kalena la sheegay inay ahaayeen ciidanka dowladda oo gudbinaya gaadiidkaasi dhuxusha siday wararku waxay intaasi ku darayaan in laba askari uu dhaawac ka soo gaadhay weerarka sidoo kalena waxaa la sheegay inay gadoomeen saddex baabuur oo ah kuwa ay soomaalidu u taqaaneen treyga kuwaasoo dhuxusha siday kadib markii ay khalkhaleen dirawaliintii markii uu weerarku halkaasi ka bilaabmay koox xildhibaan ah oo ka mid ah aqalka sanadka kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isniintii kulan weji furan muhiimna ah la yeeshay madaxweynaha maraykanka jo biden iyagoo oo kala shirayay wareeggii labaad ee kaalmada dhaqaalaha ee xilligan lagu jiro xanuunka xilaa ay xubnaha baarlamaanka ee dimuqraadigu ay u dhaqaaqeen inay riixaan kaalmadan haddii ay kula socdaan jamhuurigu iyo weliba haddii kaleba senator susan colonis oo ah xildhibaan jamhuuriya lagana soo doorto gobolka maine ayaa xalay isniintii warfidyeenada u sheegtay in kulankoogaasi ay la yeesheen biden uu ahaa mid ee si wanaagsan afkaar laysku weydaarsaday hase yeeshee waxay sheegtay in labadan dhinac aana heshiis wada jir ah ka gaadhin kaalmada colonis oo ay la socdeen sagaal kale oo ah senatarra jamhuuriya ayaa aqalka caada kulan laba saacadood socday islamarkaana intii la filayay ka dheeraaday kula yeeshay madaxweyne biden iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka kamala harris biden iyo sharci dejinta ayaa ku kala durugsan xaddiga lacagta ee lagu bixin doono heshiiskan kaalmada iyadoo biden oo ah madaxweyne dimuqraadi ah uu soo jeediyey xidhmadhan hal trilyan iyo sagaal boqol oo bilyan oo dollar halka sharci dejinta jamhuuriguna ay ka soo jeediyeen heshiis gaadhaya lix boqol iyo sideed iyo toban bilyan oo dollar maxkamadda sare bakistan ayaa amartay in xabsiga laga sii daayo maanta axmed cumar saciid sheekh madaxii kooxdii aftuubatay ee dishay wariyihii maraykanka ah daniel ber oo ay dalka bakistan ku aftuubeen maleeshiyaadka alqaacida sannadkii laba kun iyo laba dowladda bakistan ayaa raacfaan ka qaadatay maxkamadda jimcihii si dib loogu eego go'aankeedan lagu sii daynayo ninkan u dhashay dalka britain iyo saddex qof oo kale oo lala xukumay oo iyana dacwadda kula lug lahaa maalin kadib markii ay kooxda qareen ahi ay sheegeen inaanay dembi ku haynin raggan maraykanka ayaa walaac ka muujiyey xorriyatiinta axmed sheekh antony blinken ee diblomaasiga ugu sarreeya dalkan maraykanka ayaa gaashaanka ku dhuftay go'aankaasi isagoo sheegay in loo baahan yahay mas-uuliyad islamarkaana khadka telefoonka arrintan daraaddeed kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka bakistan jimcihii xisbiga hoggaanka dimuqraadiga ee mayamaar ayaa ku baaqay maantoo salaasaha sii deynta hogaamiyaha dalkaasi aan san soki madaxweyne weyn miyint iyo weliba xubnaha kale la xidhan qoraal ay soo dhigeen bogooda facebooka ayaa ay maraya baanin kadib markii milatariga dalkaasi ay la wareegeen awoodda iyagoo xidhxidhay siyaasiyiintii ugu sarraysay dalkaasi jidadka magaalada ayaa degan maantoo salaasaha waxaana dib u bilaabmay telefoonadii iyo weliba internetkii halka bangiyadiina dib loo furay milatariga ayaa ku sheegay awooddan ay la wareegeen inay sii jiri doonto muddo sannada iyagoo ku tilmaamay tallaabadaasi inay tahay mid lagama maarmaan ah waxaanay dowladda ku eedeeyeen in ay sheegatay guusha doorasho musuq maasuqa baarlamaan cusub ayaa la filayaa inay xilka la wareegaan isniinta iyadoo beesha caalamkuna ay walaac ka muujisay la wareegista milatariga xilkaasi ugu dambayntiina madaxweynaha koonfur afrika sayrin ramafosa ayaa sheegay in xeeldheerayaasha caafimaadka ee dalkaasi ay bilaabayaan tijaabinta tayada iyo weliba waxtarka shixnadii ugu horreysay ee tallaalka xanuunka covid ee ay soo saarto shirkadda astraseneca ka hor inta aanan lagu tallaalin shaqaalaha caafimaadka hadalkan ayaa uu ka sheegay khudbada uu dadweynaha waddankaasi u jeedinayay gelinkii dambe isniintii shalay kadib markii isaga iyo mas-uuliyiin kale oo dalkaasi ah ay guddoomiyeen hal milyan iyo laba boqol oo kun oo xabo ah tallaalka coronavirus kaasoo soo gaadhay garoonka caalamiga ah ee tambo ee magaalada johannesburg galabnimadii isniintii madaxweyne ramafosa ayaa sheegay in kadib marka ay shaqaalaha caafimaadku helaan tallaalka ay bilaabi doonaan sidoo kalena in shaqaalaha muhiimka ah la tallaalo iyo weliba dadka ka waaweyn amaba da'dooda ay ka sarrayso lixdanka sanno sidoo kale waxa uu xusay in la tallaali doono dadka qaba xanuunnada halista iyo weliba kuwa ku noola goobaha waayeelka lagu xanaaneeyo soud afrika ayaa ah waddanka qaaradda afrika uu sida daran u saameeyey xanuunkan covid
magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug caawa waxaa ku wada sugan dhammaan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxdooda iyo gobolka banaadir oo ay ahayd inuu halkaasi uga furmo shalay shir dib u dhac uu ku yimid madaxweynaha soomaaliya ayaa shirkaasi ku baaqay kadib markii madaxda beesha caalamka ah iyo dhinacyada siyaasadda loogu baaqay soomaaliya inay xal ka gaaraan muranka ka ogan hanaanka doorashada soomaaliya maxamed colaad xasan ayaa haddaba wararkii ugu dambeeyey shirkaasi waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo duulista galmudug axmed shire falagle wufuuddu dhammaantoodba way ku dhan yihiin caawe magaalada dhuusamareeb wafdiga uu hogaaminayey madaxweynaha puntland siciidani oo dhulka soo maray ayaa u dambeeyey isaguna haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb marka marka sidaas loo eego waxa weeyaan shirkii iyo jumladiisu waa dhan yahay marka maxaa macaawu furmaya markaa maadaama madaxdu ilaa shalay ay joogeen madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ay joogeen waftigii inta u dambaysan ay haatan si badqaba ay ku joogaan oo ay yimaadeen wax u diidaya mar inuu caawa furmaayo laakiin hadda warqada anaga naloo qeybiya ama tayb tayb la yidhi shirkii saacadaas furmaya ma jiro laakiin waa wax dhici kara oo aad macquul ah in la gudagala shirka maadaama ay brogramku yahay hawl soomaalidu wadato waktiguna uu cidhid yahay ballantii ahay sal inuu furmana xag farsamo ay dib u dhacday marka in caawaba la gudagalo waa waa wax aad muhiim u ah oo aan rajeynayno laakiin nalooma sheegin timeka iyo waxaas marka shirkan markii madaxweynaha soomaaliya uu ku baaqayay wuxuu yidhi waa in kowda bisha ilaa iyo saddexda bisha saddex maalmood uu socdaa mar haddii dib u dhacan uu yimid ma maalmihii baad dib kaga daraysaan mise saddexdii maalmood buu kusoo koobmaya waxay ku xidhan tahay sida hadalka loo dhigo saddexda maalmood madaxweynuhu ugu badnaan bay ahayd in ay ka yaraato waan rajeynaynaa inay la ekaatona waan rajeynaynaa inay ka badato waa macquul laakiin un saddexaas beri oo madaxweynuhu cilaabay inaysa ka badan baan rajeynaynaa soo afjaranto sababto waxa weeyaan waxa laga wada hadlayo wuxuu wax laisla ogyahay waxay ahaayeen meesha ay ka dhaman yihiin la ogyahay kol haddii madaxweynaha jamhuuriyaddu uu iclaamiyana waxay u eg tahay in isku soo dhowaansho ka duwan kii hore ee wey waxa laga filanayaa marka aada loogu rajo weynyahay in aanusa wakti badan lumin wa waa gartay wasiir magaalada xalay hoobiyaal baa lagu soo weeraray oo oo dhowr hoobiyaal baa kusoo dhacay markii madaxdu ay timid bal haddaad hoobiyaasha iyo faahfaahin naga siiso wixii ay ahaayeen iyo ciddii khasaare uu ka soo gaaray runtii aad baa arrintaas loo buunbuuniyey magaalada hoobiyaal kuma dhicin waxa anagu u bixina waxa la yidhahdaa sharqal maqal koox yar baa magaalada duleedkeeda ismaqashiin in wax jiraan si aada loogu buubuliyo oo soo tuurtuurtay isla markiibana waxaa isku gadaamay ciidanka amniga oo wax dhintay wax nool laga dhigay lana soo bandhigay wariga ay ridayeen weliba calaamadiisa anugu hubkan aad uma kala qaanay hobiye maahayne waa ka yaryahay oo waryaha yaryada tunka lagu qaado ahaa cidna wax kuma gaadhin sababto magaalo weyntaba hubkaasi ma imaanin meel aad magaalada uga sii durugsan ayaa shalqantu ka dhacaysa goor la jiifay ahayd ayadana loo loo fasiray maadaama dadka dhegtu taagan tahay shirka kalena uu cadow badan leeyahay waayaha kale haddaanu reer galmudug riixriixyo badan meel nooga soo socotay ayaa aad loo loo jaan qaaday marka sharqan buu ahaa ma ahayn hoobiyaal iyo wax wax gaarsiiyey ama wax u dhibaaya shirka iyo howlaha socda kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo duulista iyo dalxiiska ee galmudug axmed shiraf falagle oo waramayey maxamed colaad xasan
deegaano badan oo ku yaala dalka britain ayaa waxaa ka bilowday tijaabooyinka xanuunka covid nuqulkii koonfur africa laga helay oo soo gaadhay dadka da-doodu ay ka weyn tahay jir ee magaalooyinka surrey london kent hartfordshire iyo wolsel ayaa dowladdu ugu baaqday in xanuunka iska baaraan xataa haddii aanay muujinayn amaba aynay qabin calaamadaha lagu garto abdixaafid cawil ismaaciil ayaa kasoo diray warbixintan magaalada london fariinta iminka dowladdu diraysa waa in aad aaminto inaad covid sagaal iyo toban qabto haddii aanad muujinaynin xataa calaamadihiisa hore ayaa loogu arkay nuqulka xanuunka covid sagaal iyo toban ee laga helay koonfur afrika dalkan britain waa dhibaatooyin hor leh dad baadhitaan toddobaadkan lagu sameeyey koob iyo toban ka mid ah ayaa laga helay inay xanuunka qabaan laakiin weli lama xaqiijin inuu yahay nuqulkaasi sida xawaaraha ugu fidaya koonfur afrika iyo meelo badan oo caalamka ka mid a hay-adaha caafimaadka ingiriiska ayaa ilaa shan iyo toban kiis inta u dhexaysa kala soocaya xanuunka si ay macluumaad dheeraada uga helaan noocyada kala duwan ee nuquladan cusub waa caqabado hor leh iyo culays oo fuulay hay-adda caafimaadka britain ilaa boqol iyo shan kiis oo nuqulkan koonfur afrika ah ayaa iminka la xaqiijiyey ingiriiska koob iyo tobanka kiis ee ka mid a waxaa laga helay dad socdaal ku soo maray dalkaasi cabsi weyn ayaa jirta oo laga baqaya in noocan uu faafo maxay haddaba yihiin nuquladan cusub maxayse kaga duwan yihiin kuwii hore waa kan dor sahid cabdinuur oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo degan magaalada london dhowr qodob bay ku kala duwan yihiin noocan cusub ee coronaviruska iyo noocii hore mid waa faafitaanka hadda u k variantka oo kale wuxuu ka boqolkiiba toddobaatan ka faafitaan badan yahay noocii hore qodobka labaad oo ah noocyadan kale ee cusub ee soo baxay ee coronaviruska hadda waxaan ognahay in mid uk variant jiro brazilian variant inuu jiro in south african variant inuu jiro iyo noocyo kale iyaguna ay jiraan waxa laga baqay waxa weyaan inaanu talaalka waxbanu ka tarin south african variantka iyo brazilian variantka marka cilmi baadhisia socda aan ku xaqiijin inaan ku ogaano in talaalku wax ka tiri doona iyo in kale hadda waxaan ognahay in baaritaanada socda ina hadda heleen dhimashada fariyaantigan cusub ee hadda soo baxay noocan cusub ee hadda soo baxay inaanu ka duweynayn noocyadii hore ayaa hadda la og yahay oo laakiin baaritaanku wuu socdaa oo weli aan lasoo saarin oo lasoo bandhigin baaritaanka laakiin aan sugina dhowaan in lasoo bandhigo hay-adda caafimaadka britain oo markii horeba culays weyn uu ka saarnaa xanuunka covid sagaal iyo toban oo weli xawaare isaguna ku socda culays weyn ayaa soo fuulaya waa kan mar kale dor saahid cabdinuur culayska uu variantkan cusub noocan cusub ee covid nneteen-ka uu ku hayo hay-adaha caafimaadka u k dhibka ugu weyn horta waxa weyaan waa faafitaanka noocan cusub aad ayuu uga faafitaan badan yahay noocii hore xagga calaamadaha iyo dhibka dadka ugu geysanayo kuma kala duwana laakiin faafitaankiisa aada u degdeg badan qodobka labaad ee jira waxa weeyaan hadda noocyo badan buu yeeshay bahalkii nooc south africana jira nooc braziliana jira waxaanay dalka u k uu aada u adkeeyey dalka dalalka kasoo geliya oo uu sharci in ay galaan hotel ay isolation ay afar iyo toban cisho ay isku sameeyaan ayuu sameeyey britain ayaa deegaanada looga shakisan yahay xanuunka noociisa cusub u dirtay shaqaale iyo qalabka tijaabada covid sagaal iyo toban meelaha ilaa iyo iminka xariiqda casaanka ah la geliyey waxaa ka mid ah magaalada london deegaanada koonfurta iyo galbeedka waa meelaha ay jaaliyadda soomaalidu ugu badan tahay magaalooyinka kale dadka laga tirada badan yahay waa ay ku yaryihiin dadka soomaaliyeed ayaa warwar ka qaba xaafadaha ay soomaalidu ku badan tahay ee lagu sheegay xanuunka noociisa cusub maxamed nuur kalimow waxa uu degan yahay xaafadda edmonton oo ku taala waqooyiga london waxa uu iga warramay sida ay jaaliyad ahaan u warwarsan yihiin iyadoo marka horeba dowladda u k ay la tacaalaysay la dagaalanka cudurka koronaha ee muddo sanadka hore horraantiisa ilaa iyo hadda waddankan ka jira oo weliba markii dambe soo baxay nooca cusub ee khatarta ah ayaa haddana maanta waxaa soo baxaya in cudur laga helay koonfur africa waayahanba idaacaduhu laga maqli jiray uu soo gaaray waddankan u k qeybo ka mid ah khaasatan magaalada london koonfurteeda iyo galbeedka marka waa haddana howl kale oo koronaha oo khatara oo soo kordhay oo khatarteeda leh dowladduna ay ka digtay marka innaga soomaali ahaan maadaama aanu ognahay in ummad badan oo soomaaliyeed oo dad la yaqaano ah qaarna ay ku dhinteen qaarna hadda ay la ildaran yihiin iyaan waxaan leenahay ummadeennan soomaaliyeed ee ku nool u k khaasatan london inay taxadarka ay badiyaan tallaabooyinka iyo sharciyada ay dowladdu soo saartay ina la raaco sida inaan laysu imaanin in maqaayadaha iyo marat kafiterooyinka layska ilaaliyo ee laisugu yimaado ilaa siddeetan kun oo qof ayaa ku nool meelaha iminka xanuunka laga baadhayo laakiin waxaa laga baqayaa inuu magaalooyinka kale si deg deg ah ugu fido saynis yahanadu waxa ay hore u sheegeen in boqolkiiba toddobaatan uu xanuunka nuqulkan ka fidis badan yahay kii hore khatartiisuna si ay ka yar tahay ilaa iyo inta iminka la og yahay cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii galka baarista oo aan toddobaadkan ku eegayno colaadda dabada dheeraatay ee soomaalida iyo waxa ay salka ku hayso waxaa inoo soo diyaariyey inoona soo jeedinaya haaruun macruuf
maxaa wax loo mucaaradaa maxay ummaduhu ku dagaalamaan sidee ayay ku xalliyaan khilaafkooda maxaase khilaafka soomaaliya uu kaga duwan yahay kuwa dhex mara dadyawa kale caalamka inkastoo ay colaadaha soomaaliya soo jiitamayeen qarniyaal haddana nooca colaadda ugu caansan ee dagaalka sokeeya waxa uu la bilowday dawladaha casrigaa waxay ahayd soddon sanno ka hor markii ay burburtay dowladdii ugu dambaysay ee lahayd maamul si buuxda u shaqeeya waddankana ka wada talisa qaabka taladaasi u shaqaynaysay haba lagu kala aragti duwanaadee haddaba maxaa keenay in colaaddii la bilaabantay burburkii dowladdaas kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii aysan weli ka dhammaanin meel kastaoo waddanka ah aafadeediina ay weli jirto iyadoo socdaalka dheer ee lagu raadinayo dowlad awood buuxda lehna uu weli socdo haddaba colaadda xilligan jirtaa maxay u daba dheeraatay maxay kaga duwan tahay tii hore ee soomaalida dhex mari jirtay marka dambena laga heshiin jiray jaamac cabdulaahi cigaal jaamac gaabuush waa khabiir ka shaqeeya nabadda iyo dib u heshiisiinta kana caawiya dowladda soomaaliya barnaamijyada nabadda
khilaafkeennu anigu waxaan aaminsanahay inuu ka bilaabmay siyaasadda arrimaha waayo saddexda dhinacyadoo tusaale markaan barbardhigno arrimaha dhaqankaoo kale soomaaliya ilaa hadda wax kastoo dhacay sidii bay isu dhex joogtaa dhaqan ahaan maamuuska iyo milkaha iyo wanaagga ka dhexayn jiray xeerintii wixii oo dhan way jiraan meel kastoo soomaaliyeed baad tegaysaa gabadhaa doonto marka laga yimaado dadka sida xun ee foolxumada loo haybsoco guud ahaan yani wax badani ma jiraan dhinaca dhaqaalaha waad ogtuho xawaaladaha ugu waaweyn soomaalidu leeday meel kastay ka furayin qabiil iyo waxaa looma ego maamulna looma ego siyaasad looma ego dhinaca diinta waad ogto meelkaad doonto sheekh kasta maanta soomaaliya meel kastoon maro waxaad dhegaysanaysaa un mxuaha culimo caanoo la wada yaqaan dhinaca dhaqankana waa saasoo kale heesaha iyo meel kasta waa waa saasaa dadku maarata isku iyo abwaaniinta marka waxaa isleeyahay mushkiladda ugu weyne soomaaliyeed waxay ka gashay dhinaca siyaasadda iyadaana markii hore wax sababtay dadka soomaalida waxaa la oran jiray toddobada bilane beela huris toddoba shaybuu mushkiladoodu ka jiri jirtay ee dowladnimada ka hor waa biyaha iyo baadka iyo haweenka iyo fardaha iyo geela iyo allahuma salli calaa maxamed hubka iyo fardaha waxyaabahaasay isku leyn jireen laakiin markii dowladnimadan casrigaa la galay ayaa fahamkeedii iyo qaabkii loo waday baa laysku fahmi waayey tiibaa horta mushkiladu ka bilaabantay dowladnimadiina waxay noqotay nidaam halkii uu mushkiladaha ka xalin lahaa isagii mushkiladii abuura oo cadaalad daradii oo kale iyo maaragtay halkuu wax ka qaban lahaa faraha badan tiibaa isbiirsatay akhirkiina dowladnimadii dumisay inkastoo ay soomaaliya iyo ajaanib badan ay sameeyeen dadaal lagu daminayo colaadaha soomaaliya sidoo kalena lagu doonaya in la helo dowlad shaqayso oo fulisa waxyaabaha aasaasiga u ah mas-uuliyadaha iyo adeegyada ay filayaan dadka soomaalida ah haddana waxaa dhinaca kale soomaali iyo ajaanib badan la yaab ku noqotay in colaadda soomaaliya ay daba dheeraato waxaad maqashaa had iyo jeer iyadoo halhays laga dhiganayo inaan la fahmi karin wax colaadda soomaalida daba dheereeyey maadaama ay yihiin dad wadaaga af dhaqan iyo diin haddaba weedhaasi ma afgobaadsi uunba mise colaadda soomaalida ayaa ah mid ka duwan tii hore u dhici jirtay brofeor maxamed mukhtaar waxa uu taariikhda carabta iyo afrika ka dhigaa jaamacadda savana state university ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka kala duwanaansha dhaqameed iyo maxaan idhahdaa afeed iyo diineed way dhici kartaa in laysku qabsado oo qolooyin ay ay bidaan masalan dhaqankoodii inuu dhaqanka kale ka fiican yahay afkoodi inuu afkale ka fiican yahay waa waa wax dhici karo oo laysku qabsado hase ahaatee haddana waa laga heshiyaa waxaas taariikhda maraykanka ayaa runtii tusaalooyin fara badan ay ka buuxaan maraykanka waxaan ula jeedaa united states of america dowladaha midoobay ama gobolladan midoobay yacni reer yurub baa soo duulay meeshaan ay qabsadeen markay qabsadeen dad bay ugu yimaadeen dadkii way ka raayeen way baabi'iyeen waxay keeneen dadyo kaley afrika kasoo urursadeen xoog bay ku keeneen markii dambe yani waxay gaareen inay ka heshiyaan waxyaabaha dhibaatooyinka laysku haysto masalan yurub jiqudeeda timid baa waxay tiri hadda af jermal iyo af talyaani iyo faransiis iyo waxaasoo dhan way jiraan bal iyo ingiriisa keebaan qaadanaa waa laga dooday marka dambe ingiriiska ayaa noqday in la qaato iyagoo ay jeclaayeen kuwa kale afkooda in la qaato haddana waa lagu heshiiyey ma garatay yani dadyoogii kale oo masalan dalka deganaa oo dhibaatooyinka loo geystay yani waa loo magdhabay waxaa la yidhi waa laydinka gardaraayo raalli ahaada waxbaa la siiyey dhul baa loo ogolaaday inay iskaba degaan oo iyagoo isteedyada ay ku dhex yaalaan haddana loo ogolaaday inay yeeshaan aqoonsi gooni ah maarata ay yeeshaan qolooyinkii afrika laga keenay qudhoodii maaragtay waa waxaa loo aqoonsaday dhibaatooyin badan baa loo geystay in maaragtay xuquuqdoodii loo soo celiyo ay kamid ka mid noqdaan bulshada maraykanka weyn marka yani way jirtaa habab badan baa ayaa looga baxaa dhibaatada dagaalka ama dhibaatada isqabsashada habab badan baa looga baxaa wadamada qaar waxay dhisteen maxkamado u gaar ah ama guddiyo ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo la xisaabtan inuu dhaco si ay uga gudbaan hurgumada colaadaha soo maray soomaaliya waxay u muuqataa inay qaaday dariiq kale oo ka duwan oo ah in layska iloobo wixii dhacay horeyna loo socdo fikraddaasi ma tahay mid keeni karta xasilooni kalsooni lagu wada qabo mise weli far ayaa ku godan brofeor maxamed mukhtaar mar kale soomaalidu runtii dagaalkooda yani xataa meesha uu ka bilowday inaan maanta xataa masalan farta la saari karin oo la ohan karin xabadii ugu horreysay maalintaasay dhacday dunida kale waa la garanaya masalan maraykanka yani dagaalkiisa sokeeya yani magaala statekan waxaa bilaabay south carolina waa la ogyahay xabadii koowaad dhacday waxay ka dhacday meel la yidhahdo fort sumter annaga ka soomaalida ma naqaan xataa goortuu bilowday haddaad eegtid soddonkan sano aan kasoo qaadno masalan soddon sano inay inay is haysteen anigu runtii waxaan dhaliilayaa yani tusaalooyinka soomaalida laisugu wadayino nabadeynta soomaalida shirweynayaal baa jiray oo la odhan jiray shirweynihii nabadda iyo wada maxaa yidhahdaa wada heshiisiinta gidigooda say u badnaayeen kuwa ugu waaweynaa waxay ka dhaceen dalal aan soomaaliba ahayn dabagan yani waxaa lagu lagu shiri jiray meelo yowl oo nasasho loo tago meelo oo qaali ah marka aniga waxaan arkaa yani nabadeyntan oo la isku dayay soddonkan sano waxaa ka maqan tii oo soomaaligiiba tii soomaalida ka maqan masalan yani haddii la dagaalamo waa in la helaa waa in la helaa dad gardaran gardarro waa in la keenaa waa in gar baa la kala naqsanaya soo lama dhihi jiro gartii markii la kala naqsaday oo la kala qaado waa in daday karta hoogaan oo ay dadna garta ay helaan waa inay soo baxaan dad dambiiliyaal ah magaratay waa in la helaa dad laga gardaro yahay oo la gumaaday ama dhibaato loo geystay soddonkan sano ilaa hadeertan ma hayno ma hayno cid la yiri ama qof la yiri war qofkan waa dambiile marka ma ogtahay haddii oo dambiilayaal aysan jirin gardarro aysan jirin gar aysan jirin hadda meeshii waxa weye dagaalku wuu iska jiraya wuu soconaya waa gartay dadka qaar waxay ku doodaan sida aad sheegtay colaaddeennu haddii dib loo laabto meel laga soo bilaabo lama yaqaano sidaas darteed waxba yaynaan dib u laaban iska ilowno hadda iyo wixii maaragtay ka dambeeya aynu wada noolaano ka waran doodaas
doodaasi sal fiican ma leh waayo meeshaan dhaawac baa jira soma garni dadku way dad baa dhaawacsan marka dadkii dhaawaca la gaarsiiy haddii la yihahdo okay fagarabaad wixii naga horreeyay hadda aan sii wadno ya waxaa lumaysa waxaa la weynayaa kalsooni baa la weynaya dadkii iskuma kalsoonaanaya laakiin in layska dadaboolo oo maxaa idhaahdaa boogtaasi laysku dusha laga dhadhayo dadkii kuma heshin karaayaan runtii dhibaatadii way jiraysaa
cabdirashiid khaliif xaashi waa agaasimaha macadka heritage oo cilmi baaris badan ka sameeyey arrimaha soomaaliya haddii ay yihiin dhinacyada siyaasadda colaadda ilaa heerka aqoonta ee dadka u soo baxaya waddanka waxaan hordhigay su-aasha ah qiimayntiisa inay soddon sano ka soo wareegtay burburkii dowladnimada iyo bilowgii dagaalada sokeeye ee casriga ah iyadoo meelo ka mid ah waddanka uu weli dhiigu qubanayo colaaddaasi weji kastaba ha lahaatee
runtii horta adduunka wadamada dumay oo dowladaha dumay aan qaranjabka ku dhacay ma yara soomaalidu marka dadna waa fahamsan yihiin dadna runtii ma fahamsana oo sida khaladka loogu noqnoqonayo baad ka garanaysaa inaan dadka qaarkiis fahamsanayn waxaa kaloo la gartay habab jabka looga bixi karo oo loo istaagi karo waa iyadan waa la yaqaanaa oo qawaacid iyo tallaabooyin hadda wadamo badan u shaqeeya waa la ogyahay soomaalida marka runtii dadaalana noguma yareen oo hadde shirkii sagaashan iyo koodii xataa shirarkii u horreeyay jabuuti lagu qabto xasan guulad abdoon loo naxariista uu qabanqaabiyey shirarka kale ilaa qaahira ilaa etoobiya dhexdeeda ilaa maxaa dhaha marar badan waa la shirahayey oo runtii soomaalidu xataa inay dareensan tahay waxaan in si loo dhaamo waa jirtay kuwii qurbaha aaday waa soo dadaalayeen dadkoodii way kasoo warqabhayeen oo runtii waa la baabi'i lahaa haddaan dadkaas qurbaha joogay ka warqabin ganacsatadii iyagoo aan dowladna haysan bay xaaladaas adag sidii macnaha uga dhex noolaan lahaayeen dadkan dhaqaalahana ay gacanta uga hayn lahayen bay ku dadaaleen guud ahaan marka fabrikii ama maaragtay duntii ama nuxurkii shacabka soomaaliyeed runtii ma dhumin waan noolaanay waa badbaadnay dadka qaarkiis markii wax yar dowladnimada iyo sharciga oy maaragtay xoogaa liico wadamada reer galbeedka u aragtay sida laysugu dhexdaato laakiin soomaalidu runtii sidii loo jabay iyo siday macnaha u isku macnaha isku qaateen oo maaragtay dadaal kuma yarayn laakiin wixii ay haysteen oo isku hayay waa ka burburay qolada marka ceebaysan oo runtii cawrada noqotay waa siyaasiyiinta oo ku fashilmay inay fushadaha adduunku siinayana ka faa'iidaystaan jillaafooyinka iyo kulaylka iyo adduunka uga imaanayaan ay iska moosaan dalkaana ay daaweeyaan oo khilaafka iyo kala tagga iyo kala nidxumaanta iyo kala shakiga ay ka daaweeyaan oo waalid u noqdaan kuwaas wey marka runtii kuwa dhibka u badan gaaray ama la ohan kara haddii cid ceeb iyo eedeynba waa leedahay ayaga lagu sheegi karo muddo ayaad hadda cilmi baarista ka shaqaynaysay soomaaliya maxaa horseeday guuldarada siyaasiyiinta ama hoggaanka soomaalida runtii haddaad xataa fiirisay dadka siyaasadda galay oo ku fashilmay nooc kastay lahaayeen oo markii xataa siyaad maxamed siyaad bare oo dalka dowladdiisa ay duntay ganacsata nin ganacsataa baa la yidhi isaga madaxweyne aan ka dhigano mid kaleo ciidan oo jenaraal ah ku qabsaday carta nin labaatan sano wasiir ahaa baa la keenay maxaa la yidhaahdaa kadib nin ciidan ahaayo maaragtay jamaad ahaayo gobolna soo maamulay cabdullahi yuusuf alla naxariistay baa la keenay kadib niman wadaadaayo diin ka soo jeedaa loo dhiibay kadib niman aqoon-yahanoo maxaa la yidhaahdaa dalka gudihiis aan ka babixin baa loo dhiibay kadib niman qurbo ka yimid aqoon-yahanoo ra-iisul wasaarayaal iyo madaxweyneyaalba noqday runtii marka nooc kasta oo soomaali lahayd hor siyaasadda gacanta waa loo geliyey badankooduna waxna waa dhaqaajiyeen oo haddee nin walba waxbuu ku daray haba yaraato oo maaragtay dee hala haaraamo oo hala arki waayo saameyntooda haddana guud ahaan meeshii laga filahayay runtii ma gaarin marka sistemkaas dumay oo dhaqaalihii dumay oo waxaa dhan waa iswada biirsanaya amni darradu
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan nolosha barakacyaasha ku nool dhowr xero oo ku yaala deegaanka sarkuusta ee duleedka magaalada muqdisho oo laga dayrinayo xaaladooda dhinaca nolosha kadib markii ay waayeen gargaarkii bini-aadanimo ee ay u baahnaayeen iyo xoolodhaqatada ku nool qaybo ka mid a gobolka hiiraan oo barakacyaal isu bedelay kadib markii dhuldaaqsinkii xoolaha uu xaalufiyey ayaa ku habsaday deegaankooda kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownee barakacyaasha ku nool dhowr xero oo ku yaala deegaanka sarkuusta ee duleedka magaalada muqdisho ayaa laga dayrinayaa xaaladooda dhinaca nolosha kadib markii ay waayeen gargaarkii bini-aadanimo ee ay u baahnaayeen barakacyaasha iyo mas-uuliyiinta dhowr xero oo sarkuusta ku yaala ayaa ka cabanaya helista waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida biyaha raashiinka iyo guryaha oo dadkaasi aanay haysan wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho umada degan biyo ma haystaan musqul ma haystaan waa xakiimo dhuubow muuse oo ah gudoomiyaha kaamka baar rooble oo ku yaala deegaanka sarkuusa ee gobolka banaadir waxa ay ka dayrinaysaa xaaladda ku dhowaad boqol qoys oo ku nool xerada ay maamusho oo ay soo wajahday xaalad adag oo dhinaca nolosha ah waxaanay u badan yihiin dadka xeradaasi ku nool haween caruur waayeel iyo rag u badan shaqala-aan kuwaasi oo uu tabaalaha wakhtigu biday inay barakac ku noqdaan deegaanka sarkuusa aad xaalad adduunyaa iska haysato marka dowladda iyo hay-adaha iyo madaxweynaha uu u sareeyo ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa inuu gacan biniaadan ummadaas kusoo fiiriyo
waxaad ii sheegtaa dadkan oo dhibaatadaasi la kulmaya ee kaamkan adigaad gudoomiyaha ka tahay ee baar rooble ku sugan iga waran badi xaggee kasoo barakaceen maxayna yaana u badan dadka ku nool kaamka ragga iyo haweenka iyo caruurta marka la eegayaa u badan kaamka waxaa u badan ragga iyo haweenka markii la fiiriyo haweenka u badan waxay kasoo barakaceen shabeellada hoose waa barakacyaalkii kuwii ugu dambeeyey kuwii ugu horeeyey maa dhan kasta way leeyihiin markii xoogaa shabeellada hoose dagaal laga sheegay nin walbaba ninkii meesha ku haray ninkii la dhashuu soo raaca marka shabeellada hoose ay u badan yihiin wax ay haystaan malaha hooy malaha oo musquul malaha oo guri malaha dadkii xaalad adduunya iska haysata waxbarasho ma laha caafimaad ma laha marka annagana waxaan u awoodna maleh xerada xakiima ee baar rooble waxaa dhinaca kale ku haya xero kale oo barakac oo lagu magacaabo ducaysane waxaana maamulo cilmiye ibraahim cashar xerooyinkan guud ahaan waxay ka siman yihiin duruufaha dhinaca nolosha ee halkaasi ka jira waxyaabaha ay u baahan yihiinna waxaa ka mid ah waxyaalaha aas-aasigu u ah nolosha aadanaha
waloweyn tuulooyinka hoos imaa dad kasoo barakacay oo waayiliin ku jiraan oo maamooyin ka buuxaan sida cuuriyaamada ka buuxaan aanugu soo barakacay nololna ma haystaan masqulo ma haystaan biyo ma haystaan bacyo ma haystaan waxay haystaan male haween iyo maalin roobka korkooda ku da-a daruufooyinka koley baahida iska jirto waa iska dareemi kartaa
kaamkaad adiga gudoomiyaha ka tahay goorma ayaa la aasaasay dadkan lagu aas-aasayna ugu horeyn xaggee ka yimaadeen
dadka kow lagu aas-aasay waxay ka imaadeen dadka waagi dagaaladan hadda sokeey oo bilaawdeen oo dhinacan shabeellada hoose ay ka bilaawdeenaa la aas-aasay waqtigaas ilaa inta kadhex raashiin iyo masqulo aan qaadana wiridaan ugu dambeysa wixii ka bacday aan wax aan qaadana malaha sidaan iskaga jo anaga nolosheena sidaan iskaga saamaysanayna haddana dad kaloo barakacyaal haddana nagu soo darsame tiradii qoyska haddana oo degnaa qalkii qoys oo degnaa tobanaan toban ruux camal haddana nagu soo darsante daruufaha iska jira kulley waa dareemi kartiin idinka
waxaad ii sheegtay in dagaaladii sokeeye ee ka dhacay shabeellada hoose ay sabab u ahaayeen in kaamkan ducaysanaad adiga guddoomiyaha ka tahay la asaaso dhinaca kale waxaa tafaasiil iga siisaa dadka halkan ku nool haddii aanay jirin gargaar soo gaaray sidee noloshooda u samaystaan
dadka qaar dadka ka- kaamka duucaysan oo wala degnaan dad baa iska bixi jiro dhardaqooyi meelahaas iska aajira qofka halkii qofooda oo wala bixi jiray laba qofooda iska raacaysa anaga nolosha aan ku saameysana bal magaalada kusii caanbixi dhahayan saasay isku raacayaan dadka qaarna tuugsiyaba iska qof dadka qaarna maba bixi karaan ayagaa waqtigooda haysta meela iska fadhiyaan wixii jeenigaas digsigaas lagu karsadaa ay dadka isla gacan gashanayaan saasaa noloshooda ku kaafinaysa
waxyaabaha ka maamul ahaan aad la kulantay sheekooyinka ugu badan oo dadka barakacayaasha ka ah kaamkan aad adiga horjoogaha ka tahay ay la kulmaan oo lagu soo bandhigo oo ay dadka aad uga cawdaan maxaa ka mid ah baacyo ma haystaan guryo ma haystaan raashiin ma haystaan wax walba horta bacda waxaaba kasii daran raashiinka guryaha haddii shan shan iyo afar afar la iskala seexda badarna ma haystaan biyo ma haystaan ayaga daawo ma haystaan waa iska dhibaataysan yihiin adi dad barakacyaala kuley guryahooda joogina xurlama haystaan waa iska fahmi kartaa adi dhibaatada haysata cabdikariin cali iidow oo saddex iyo tobankii sane ee ugu dambeeyey barakac ku ahaa xero kale oo lagu magacaabo anfac oo ku taala sarkuusa ayaa waxa uu ka sheekaynayaa dhibaatooyinkii nololeed ay jaarka leeyihiin barakacayaasha waxaana uu sheegay in sanadihii ugu dambeeyey ay waayeen gargaar mararka qaar soo gaari jiray saddex iyo toban sano kahor markii la asaasay xaalada deegaankan sidaba ahayd xaalada deegaankan dad baa haystay dowladda aan ahayn ayaa haystay meeshaan marka dadba soo barakacay oo kasoo barakacay dhinacaas iyo meelahaas kasoo barakacay ayaan meeshaan ku qabanay xeeraan u samaynay hay-adda warda la yiraahdo ayaa wax yaroo raashin aa noo keentay kabacdina maana aragba raashin kale
waa tahay marka een, wallan weyn marka laga yimaado shabeellada hoose ka tirsan dadkan deegaanada kale ay kasoo barakaceen oo aad ka warhaysaan oo idiin yimid maxay yihiin jannaale ilaa iyo caanole ilaa iyo sabiil ilaa iyo dhulkaas oo dhan baa laga wada yimid intan hadda waa wada joogaan dadkan hadda hortaada fadhiyo ayaa ka mid ah barakacayaasha iyo maamulka xerooyinkan ayaa waxaay dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadirba ay ka codsadeen in loo sameeyo gargaar bini'aadinimo oo deg deg ah si loo samatabixiyo dadka halkaasi ku dhibaatoonaya dowladda soomaaliya uu madaxweynaha u sareeya ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha oo gobolka waxaan ka codsanaynaa inay il naxariis leh dadkan waa shacabkoodii oo baahan oo dayacan waa shacabka dowladda shacabkay dowlad ku tahay waa shacabkoodii oo soo wada qaxay oo dhibaato ay haysato qaar agoon yihiin qaar curyaan yihiin aan meeshaan ku haynaa inay wax u qabtaan ay il naxariis leh kusoo fiiriyaan ayaan ka codsanaynaa gobolka banaadir ayaa waxa uu martigeliyay barakacayaal badan waxayna hadda badi wajahayaan dadkaasi xaalad adag maadaama uu hoos u dhacay gargaar aan horeyba ugu filnayn oo ay heli jireen tan iyo wixii ka dambeeyay markii soomaaliya uu soo gaaray xanuunka covid sagaal iyo toban cabdicasiis barrow v o a muqdisho mahadsanid cabdicasiis axmed barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii wehel waxaa ku luuqaynaya numcaan hilaac
inkastoo waqtiga yimidka laan waatay xidhiidhikeen madaafiro wanaagii waliwaan aqoonsanay matafiro wanaagii waliwaan aqoonsanay inkastoo waqtiga yimid kala waaday xidhiirkeen madaafiro wanaagii waliwaan aqoonsanay Way, matafiro wanaagii waliwaan aqoonsanay wax ku neceebiima baro weji aanan ku warag wax ku neceebiima baro weji aanan ku warag imacdoor
xoolodhaqatada ku nool qaybo ka mid a gobolka hiiraan ayaa barakacyaal isu bedelay kadib markii dhuldaaqsinkii xoolaha uu ka xaalufiyey ayax ku habsaday deegaankooda dadkan oo noloshooda ay ku tiirsanayd xoolaha nool ee ay dhaqanayeen ayaa xilligan wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada beledweyne
reer miyiga ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa qaarkood deegaanadooda uga barakacay koronkorada ayaxa taasoo sida ay sheegeen dhammaystay daaqii xoolaha ee xilli roobaadka la helay cabdulaahi cabdi oo ka mid ah dadka deegaanka maxaas ayaa sheegay in ayaxa uu xaaluf baan u geystay daaqii xoolaha beeraha maxaas oo ah kuwa xareedda ku waraaba ayaxa waxa uu sheegay inuu cagta mariyey dalagyo badan oo haruur u badnaa ayaxaas horta degmada maxaas koono ka koono wuxuu ku hayaa fara badan khasaar aada u badan u geystay horda dadkii beeralaydaha beerihii waa ka kaciyey waa ka dhammeeyey waxaa kalou baabi'iyey daaqii xoolaha sidaad la ogtihiin sidaad ogsoontihiinba maxaseed webina ma laha bad ma laha waa iska biri birigaasuna wuxuu ku nool yahay waa xoolaha xoolahuna waxay ku nool yihiin geedaha ay daaqayaan calafkii ay ka cunaana dadku kadib ku noolaadaa horta beerihii sidaasuu u bixiyey oo wax dalaguma jiraan dalagada kala duwan beeraha horta mar hore u qaatay kuwaasu awalba waxay ahaan beero roobka ku baxa kuwaas dhaqsaba waa la kacay wuxuu hadda fara baan ku haya mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waa daaqii xoolaha kaasna aaduu u baabi'iyey mid hor lahaa hadda yimiday saddex joorowna maray waxaana la yidhi ayax tag eelku reebaa ka daran waxaa hadda dhulkana waa ku socdaa oo mid yar yar oo koronkoro layidhaha dhulkas siman hawada korona mid kalea siman asagana wax maaragta qof arka maahan qof kale wuxuu ka sheeka yaqaan maahan waa jiraan meelahay fadhiyeen ama baraagaha ugu yihiin ama baxo ugu jireen dad uu ka barakiciyo meelo kale u guurayaa jira haddana meelihii kale waa uga daba tegey yacni dad tuulayda iyo degmada soo galay waa jiraan wax hadda dhammaadayna ma ahan oo waxaan isleeyahay haddaan ilaahay qabanba halkaas amaan yacni ummad oon wixii buufi lahay aan la helin waxaan is leeyahay in magaalo laysu wada tegi doono haddaan ilaahay maarata si kale una u dhihin ayaxa magaalada saameyna u yeeshay haddan kula hadlaya guryaha laga celiyow hayaa fuusooyinkii biyaha ayaa haddeer laga celiyow hayaa ciyaalkii oo indhaha ka galow hayaa haddaan idala hadlaayo waxbaa magaalada ku dhex jiro asigoo fara badan maanta duhurka gadaalaa laga duka tegay camal sidiinaba gurgiisa uga celinay
ciise xuuriye oo ah xoolo dhaqato beeraley kuna nool deegaanka galcad oo maxaas dhinaca waqooyi uga beegan ilaa iyo shan iyo soddon kilomitir ayaa toddobaad ka hor beertiisa iyo laba aqal oo ku ag dhisnaa kaga soo guuray koronkorro ku degtay halkaasi isku dayo badan oo uu ku doonayay in uu kaga difaaco beertiisa waxyeelada ayaxa waxba kama suuragelin dhibka ka jira halkan ee kolleyba nimca ilaahay waa ku dhacday roob ilaahay waana siiyey laakiin waxa yimiday waxaan anagu aanan tabar u hayn oo baahal yar iyo baahal weyn bale oo magacooda la yidhaah ayax ayuxi markaa wuxuu noqday mid koronkoro oo hoos ku socota iyo mid kor ku socda oo baalalle muxuu ahay wuxuu cunayaa marka wax allaale wixii ama caleenahay ama cowsahay waxaasoo dhan haddana ka sii daran meeshu meel baraago oo muxuuha looga dhaqan yahay waaye ceel biyood male waa dhul baraaga leh baraagihii ayuu gelayaa baraagihii aba marka ka haajir ah muxuu ahay tabarna loo waay waxaa maqalnay sisinyeeriya waxaa lagu waxeeyaahoo sisinyeeriyaal baan maagnay ku waxeeya sisinyeerigiiyobuu cunayba waxba waa loogu aali waayey dadkii waa u tabar waayey wuxuu noqday marka xoolo muxuu ahay cidda toodaa camal welwelba hadda lagama hayo welwelba waaba nugu deeyey sababtoo waxaadan adigu waxba adan ugu aalin kaa tan badan kaa fara badan kaa cunimo badan kaa orod badan waxba hadde uguma talin nafleeyaa tahay laba maalmood ayaa muxuu ahay dadaali kartaa kabacdine laba habeeney laba maalmood haddaad ororudid kadib waa kaaga dhammaatay marka barnaamijkaasaa jira ciise waxa uu barnaamijka tubta nolosha u sheegay in ayaxa uu cunay dhammaan dalagyadii beertiisa ku abuurnaa oo kale ah digir masago iyo qaro meeshu waa meel beeraleeya oo beero muxuu ahay ay ka baxaan beerihii wixii dalag ahay oo ka baxay kulli asaafka u dhigtay waktigii lagu baahi beeli lahay iyadoo soo dhow wixii asaa cunay waxba ma reebin hadday qara tahay hadday masage tahay hadday digir tahay ayuhu nuuc wax alla wixii sarac ahay oo meeshaas laga dhigay isagaa cunay waxa kalou sameeyey dadku reeguuraagu waxay aqal ka dhigtaan cows la sameeyey waxuu cunaayey quudkau cunaayey oo ugu fiicnaa buu noqday guryihii xoolihiis halkay laga foofshay saa u soo daba maray asaa cunay muxuu ahay wax geeda qallalan oo aad moodid in toban sano uusan roob ku diin ayuu meeshii ku reebay qoryo guryihii muxuu ahay dhaxanta iyo waxa laga gelaayay qoraxda waa cunyey cows iyo caleenna haba sheeginba hore u cunay marka dhibaatadaasaa jirta waa dhibaato xoog leh ilaahayga casa wajalaaha noo keenay ayaan ku shukrinaynaa ilaahayana naga dulqaadi kara ilaahayaana nu sheegaynaa deegaanka galcad oo ay ku noolaayeen laba boqol iyo konton qoys ayaa waxaa isaga soo guuray koronkorada tuulada ku habsatay awgeed boqol iyo toban qoys waxaana weli ku harsan oo iyagu halkii ay u guuri lahaayeen raadinaya boqol iyo afartan qoys oo kale ciise xuuriye ayaa barnaamijka tubta nolosha u sheegay in dhulkii ay cagta marisay koronkoradu aysan xooluhu ka helin wax ay daaqaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne mahadsaned xuseen xasan dhaqane oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada beledweyne haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku horeyne kooxda liverpool ee kubadda cagta oo difaacanaysa horyaalka premier leaga ayaa qaaday tallaabo ay hal mar kula soo wareegeen laba xidig oo daafaca ka ciyaara maalinta u dambeysay ee suuqa kala iibsiga ee bisha januari liverpool oo xilli ciyaareedkan la daalaadhacaysa dhibaatada daafaca ka haysata kadib markii ay dhaawacmeen xidigo ay ka mid yihiin vanday gomez iyo matib oo lagu daray fabinho oo qadka dhexe ka ciyaari jiray kaas oo daafaca xaalada degdeg ah ay u adeegsanayeen ayaa tallaabadan qaaday waxaana ay kala soo wareegeen laba daafac kooxaha kale ah briton nort iyo shalka zerofor liverpool ayaa bin davis kala soo wareegtay kooxda briton nort ee heerka hoose jirkan ayaana qayb ka noqon doona dooqa koowaad ee tababara georgian clob oo u baahan dhigjoojin dhinaca daafaca ah sidoo kale kooxda liverpool ayaa qaab amaaha kula soo wareegtay ozan kabak oo kasoo tegay kooxda shalka zerofor kaas oo lasii joogi doona liverpool inta ka dhiman xilli ciyaareedka tababare georgian clob oo waayadii dhowaa ka warwareegayay haddii uu daafac kala soo wareegayo suuqa kala iibsiga ee bisha januari ayaana hal mar kaga naxsaday saxaafadda tallaabadii uu qaaday maalmihii u dambeeyey ee suuqa kala iibsiga liverpool ayaa tan iyo inta ay ka dhaawacmeen daafacyadooda waxaa ku adkaatay xaaladda iyagoo hadda kaalinta saddexaad ka galay horyaalka premier leaga oo ay hogaaminayeen markii ay dhaawacmayeen xidigahoodii daafaca uga ciyaarayay dhinaca kale ciyaaryahan jese lingar oo u ciyaari jiray kooxda manchester united ayaa soo gabagabeeyey waayihiisii ciyaareed ee kooxdaasi kadib markii uu si rasmi ah ugu biiray kooxda westham united lingar oo sano jir ah ayaa kasoo baxay kuliyadda ciyaaraha ee kooxda manchester united laakiin waxa uu ku fashilmay inuu helo kalsoonida tababare oliganar solsha kaas oo ka doorbiday xidigo kale oo kooxdaasi u ciyaara sano jirka u dhashay dalka ingiriiska ayay waayo cusub uga bilaabanayaan magaalada london iyo kooxdiisa cusub ee westham united oo sheegtay inay aada ugu faraxsan yihiin lasoo wareegidiisa dhinaca kale kulamo ka tirsan horyaalka kubadda koleyga ee dalkan maraykanka ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee l elekaris ay boqol iyo toddoba dhibcood uga badiyeen kooxda hawkis oo la timid sagaal iyo sagaashan dhibcood harnatis waxa ay boqol sagaal iyo labaatan dhibcood uga badiyeen kooxda hiid oo la timid boqol iyo koob iyo labaatan dhibcood milowaki waxa ay dhibcood oga badiyeen kooxda Portland oo la timid dhibcood Cleveland Cavaliersna waxa ay dhibcood ku garaaceen kooxda Timberwolves oo la timid dhibcood Houston Rockets waxa ay dhibcood ku garaaceen kooxda Oklahoma oo la timid dhibcood shikaagana waxa ay dhibic ku garaacday kooxda Knicks oo la timid dhibcood kulamo kale oo ka tirsan horyaalka n b a-da ayaa caawa la cayaaraya kooxda toronto ayaa ku aadan magic calibaris iyo natis ayaa caawa is arkaya galizaris waxa ay la ciyaari doontaa bizaris portland iyo wizardis ayaa isku aadan kooxdii weyneed ee golden state warriorsna waxa ay caawa wajahaysaa wiilasha boston saltikis oo qaab ciyaareed cajiib ah sanadkan ku jira golden state oo xaalad adag ku jirta ayaa waxa ay wadataa oo keliya stephen kerry kadib markii uu ka dhaawacmay clay thompson islamarkaana uu ka tegay xidigoodii hore ee kevin duran golden state warriors oo waayadii dambe wacdaro dhigaya ayaana hadda qaadanaya mid ka mid a waayahoodii ugu adkaa ee soo mara wararkeennii cayaarahana waa naga intaa intaasi aan ku dhaafno wararkii cayaaraha haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ha ilaawin axdigeennii waxaa ku luuqaynaysa xamdayar
Thank you
codkaasi xamde yar ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo